baa laga rabaa diiwaanka sidiisa maarag kabiyadiisiiso dhan baa ku qoran maalayaal oo dhan baa lagu qoran qabiil mid walba iska Kulli waa tacaala. farax suuriya farax suuriya Ah. Ah, markaas
oo mar xoogaa nina isqabseen gabar xaggeed xoogaa kaaxay ku rimada haddaad kaadinimo ga ah, nuur cadaqana hanuun calqono aga isqabseen Ah, tii wadban tahay lafteeda waa faarax suuriga hadlado wuxuu yidhi haddii kaabagabay lay ogaa tii kaabagabay lay ogaa karina ii fuulay ii fuulay kariin mahada nimo baa kacay ee la igu kaalmeeyey igu kaalmiyey kabalyeeri baasaan ahaa korigo weynaayo dabalyeri baa kabiirkiiyo sidee macallinkaan ugu kalaamaayo igu kalaamay kitaabkii aan haysta iyo fartaan uga kidbeeyaayo sidii keenadiid iyo calaakayga loo maqalay Ah, loo maqan kaaf iyo hikaadni baanu qunqulub qas buu sheegi kibir iyo cayaar uma hadleen kuray sidiisii kor wixii ka soo galaa ciddaan kaalashow sideedii nin makiinad soo kicin hayoo kuruli waa yaabe kuryariga ninkii suubsadee koraya baabuurka sida kabarha tooraha haddaan shawlad soo kiciyo dhaninkaan kulkayga iyo ka biqin kara kadaan haysto kismanimaan lahayn uba hadduu kol isi soo taago kaftan waxaan ahayn waa inaan dhabukarbaashaad ninkii kadeedii joogtow imow kolonyadaan haysto haddii kalese kay laga baqaye kabaha ii qaada kugdhe oo kabaa lagu wadiyo kugucyadiisii dhe ku hugtii rasaasta iyo madfaca kiriribtiisii dhe rabba gabayga ii kaahimee keedun maqasheen allahu akbar kalama boqor sidiisii halkii tegi kariiray kulligiin waxaynay kaafiyoy kidib angaabnayn kaahii aroodii iyo salaadka xitikeedii dhe kaafkii qur-aanka iyo wardiga kalowyadiisii dhe karaayi iyo kaxdii budcale iyo ilaan kabaabiyoon dhe geel kaalin loo dhigahay iyo kedimo waaweyn dhe karuurladana keed loo dhabiyo ka baxda caanood dhe waayeella kood loo baxshiiyo kulan gobaadeed dhe kuraas ugu fadhiistiyo xariir kabamashkeedii dhe isna kaatunkii ii haray iyo kidima aan sheego oo aan kuska soo dhigo wixii kabarraday joogay kismada aan furfuro ee bahay igu karaameeyey kabad uguma faane ee anay kuman isii faane aan kala yaxeed iyo nugaal kor uga sii dheersho oo aan kuudadkeedii berbere kadakadow geeyo diidoorka kan iyo fadhiya kura aan gaarsiiyo kulamada ogaadeen sidii kabara aan geeyo aan kafeeya goortaan hubsado rag igu koodaadan sidii raage kaan odhan lahaa kahan ka caddeeyo kariim baa i untada wixii kibira maandiido kabana maan ku daro hadal yaree xalay la ii keena ee aan kayli ii qabanin ee doqonkaskeediiya ee kuma dhammeeyada hiraabka hashadow gaari oo koonfur er iyo abgaal kolonya loo geeyey oo kahan inu xeereeyaa kibir u soo dhiibay hadda gabadhu waa kuu yar iyo kimin aan weynayne kaamilnimo hadday kuu tagtiyo inan kabiirowda inta kale haddii lala kohdeen weliba loo keeni waxaa kaahaa loo deynhayaa adiya kuulbayr kabaha hawsaltolo meeshu waa karin joogta
waaya waaya muxuu kuli waxa kaa loo deegayaa adiga adiya korbeeda kuulbayr kabaha hawtaltolo meeshu waa karin aad joogtaan karin waa meel dhagax mahaysaa kaahay korriimada badan kaamilnimo gaar hoogaa baan ka hayaa sida waxyaalihii hore kufkaanimaan ahayn baa jiro kulama mada doonaa waa ka hayaa hoogaa wad wad wad mujaasanka waa kala kacakayn hadduu doono ooye nuu cali qanof nuur cali qanof wuxuu yidhi kaahoy koriimada haddaad kaaminimo gaadho gaadho kol iyo laba kaboolaha rag waa kula kudmeeyaayo askari waa kulayl badan tahee kulama doonaayo aniga ninkii koram ahaa keenadiid noqoye hawiyaha kelwada loo filoo badarka kiilaaya oo adan kale aan kiis oqoon kulama doonaayo jeerteenku waa kala kacaa keen hadduu degade kufkaaniman ahayn baa jiroo kulama doonaayo reexaanka quulaha kidbay ee kulaya ceeriinka ee hadalka karartuu ku odhan dhiig ka soo hooro asan waa kudaad badan yahoo kulama doonaayo kulkii wagax dhaceed waa ka lihin kaaha waa beriye haddii adan ariga koolkoolin ee kaalay odhanaynin ayagaa karbaash kula dhacoo kulama doonaayo ogaadeenka kurihii wardheer kor uga sii guuray ee maradu kabadbaad tahee dhiigba karanaya asan waa ka dhaab badan yahoo kulama doonaayo jibinkiisa shooriye la arakaynka reer xagar waa faarax oo kale ninkaad jibinka saadhaad intaad hilib gamaan karin lahayd kulama doonaayo kitaabbada xareed waa hunguri koorta loo suuraday kutubkoodu waa wada kulyo kulama doonaayo warsangariga awrkii cirkaba karu jallaacaaya sidaa leer haddii uus dhacee keedka la idaysto boosaar aduu kaa damcino kulama doonaayo kalkatiya kuweys iyo basriya kulayadii kaarta kumayaal ragkaa bixinhayoo kaaran baa jiree kismo ma laha oo dumarku waa kowra dadabkii adigoo kudaankudinhayay kuraya raacaane iska karo kariin baa jiree haskarkaba
waxaan idin gelinayaa dagaal- dagaalkii qoladaas annaga markuu dhacay jaamac dayuur magaciisa jaamac dayuurad baa la yidhi.
jaamac xasan
qoro haddaad doonto
marka waxaan idin balaabahayaa ilaa waxaa tirada gawlga qabyaalada hore noo sheeg soo imaadaan maalintii lagu diriray teenda belo urbahante iyo reebicyaan ay islaayaha aadan carab baa soo geliyay aadan carab wuxuu yir geeri dhalaaniye isaan isagaa loogu qabiyo kor qabanaya kor u qaadi dawladda. marka annagu hadal kale ma lihin adiga maahna wax kaloo hadlaya ma jiraan Wallah. dhinac u jiifa haasaa ugu dhinaca kanaa qabanaya adigu iska ha
marka aadan carab wuxuu yidhi geeli dhalaaliyo muxuu dhaaba rag u geystay maxaa dhagax ma jeerteen aa dhaag laga toogtay dhabbihii usqaadaba maxaa kri- dhiigri lagu daaji ma dhiftay yidhaahdeen horwey dhagax kulaalaya goortii lasoo dhacay miyaa loo dhulbahantuuya ma iyagoo dhaforada hayaa dhucul u sigraacday isku dhararinteydii miyaa loogu dhumay meesha marra dhigaan hayaa geela yaga dhaxal u soo buuntay gabagaasaan maqla anigu mana geli jirin markaasaan gabadhu dhacay wuxuu yidhi dhacda galaba waatan xafiday dhowr anuu jirayo dhabbihii aan qaadsiinayo yaan dhabula eegtaaye dhayil hadalku iigama fakado sida dhallaankii uurku ilaahay iigu dhigay waxaan dhammaanayna dhuux iyo sidii gooni yaan dhagaxyo tuuraaye sida dhoolgumarood sida dhoolguyo soo cuntay yaa la ii dhegaystaay meeshaan dhardhaarada ku mid laga dhuyaalooyo dhowraha marooda aan hay oo soo dhibsaday geeda mar haddaan dhandiinsada ma jiro nin i dhaqaajaa dhiidhi intaa lagu daran laygu dhacahay duulaanka maantaan dhurraan dhudub ka saarayn idinkoo dhulbahantoobay oo dhiille hore haystay dhagtagaaga waa tii la galay reerahoo dhaqane dhallinyaro iyo waayeelba waa wada dhammaydeena goortays dhafdhaftay baa dhagax tiraadeen yeelii dhalaal iyo muxuu idin dhibaateeyey maxaa dhoobirkii maali jiray dhuunta laga toogtay dhille iyo maxaa toog fallaa dhiigga laga daaji dhimbilaha rasaastii maxaa loogu dhici waayey goortan dhawaaqnaba maxaa dhegaha loo haytay sidii maal dhurwaa galay maxaa dhiraha loo jeexay dhabaabacada orodkii maxaa dumarka loo dhaafay maxaa marada xaarkii la dhiga loogu wada dhaamo dhudhumada markay jebisay oo dhaawac xumi gaaray xasan deli maxaa dheeshku tegey dharadii loo saaray dhiisigiiyo gaarada muxuu ugu dhawaaqiyey dhagidii bannaanayd markii dhabac jaraacaysay oo dhaban madoobow ratigu dhiridhiglaynaayey idinkoo dhafarxun maxaa looga wada dhuunta warkaasaata noo wada dhowlo dhayda laga maaliyo ibad looma keenina baga loogu dhacay xoogi waa tidan ugu dhaarateen sida dhabeeleede dhaqdhaqdii horeetii ilaa waa dhuluqlihiinniiyo goortaanu dhiidhinay maxaa dhulakan kaa cirshay maxaa adiga kaagi kaa dhegnaa dhidarka loo siiyey intaasaad adiga kii kaa dhig intaas kaliya maxaa maaha adiga kii kaa dhignaa dhidarka loo siiyey dhiidarka loo siiyey yacni hilibkiisii waraabaha loo markaasaa laysu yimidoo goortii laysu yimid baa markii dambe yaa waxaa dhe dagaalkii baan tilmaamahaya siduu dagaalku u dhacay baan markaas ka sheekiyey wuxuu yidhi bise waa kan qur-aanka baadirna eebbahay weeye baddu waa tan wareegsan dhulku waa kan ballaaran cirku waa kan bidhaama webi waa burqadaa biyo waa la cabbaa gabay waa nin burhaanlo ilaahay barakeeyey baasihii dhacay maanta baab yar baan dhahayaa bismillaahi dhegaysta birayskii ingiriiska oo babankii rakibnaa birigyankii dhacaya baaruuddii qarxanaysay barqadii lama taabinoo tendadii lama boobinoo askartii baqadii barbar oo dama jirin been baa taas la dhahaa buur qaaf geeli la moodo marka riinji la keeno baryo liisku dhalaasho guudaankiisu baxayo baarqabkii lagu qoorsho batalkii la tumaayey baalootaan ku ilaalin carbalyaa u bareera baamin baa taas la dhahaa lixla gaabuntuq ma ah bogodii u yidhaah barbar baan uga leexa biidna ii dhihi maayo nimankii lagu beegay berigii ma shalaaynan beenba taas la dhahaa misigtaas batankii korkii dawladda jirto wiilkiisii barbaryiro buntukii laga qaado baabuurkii lagu cayshay xasan dayl ma bararana ba'ayay ingiriisu subaxii kuma baaqin been baa taas la dhahaa boqor weeya shir soore baqa weeyan aqoonin birta weeyan karayn nafta weeyan baxayn barqadii lama cayrooy bircantii ay qabinee beelihii lama dhaafino birmadkii orodkii burcad aylama geyne been baa taa la dhahaa balladii xagarey iyo banaanka sarreeye dhulkii baadka lahaa walwaalo wada buxda mirihii ka baxeen bahay i oqoraa harbaad abar waa kama bayrin dhugaalaskuma buurano bidhaantiis lama waayina been baa taas la dhahaa ambiciidyahan layno dhogabinyo ka dhowrno birbamaayo ragiiso been baa taas la dhahaa kaasna taasay ahayd halkaasaad ka tagtay taasay halkaa شده سيقاك عقل
dagaalkii gabagaas وبس
تين دبل ندبل
gabada qabyaalada idinkaan maba aanu rabin anagu كل سيار بقول كنت بالضبط annagu gaba qabyaalada way iska dhaafno kuma aanu soo dhawin بالضبط بالضبط كنت بزوم اهي بالضبط كنت kuma aanu soo dhawaan
ما انا Baa taariikh ahaan baan u soo aruurinay ururiyaa la yidhi soo ururiya wixii hore
marigaa reer bicdyahan iyo dhul bahantaas dhabac isku siiyey dagaalkaasi socay muddu taagnaa Dhul bahanta ma ka soo jawaabay gabayga
kaa jawaabiyo tala dhacdo markii dambe gabagii wixii gabayga lagu arkaba waa la xira
جوابه إسلاف كحا isdhaafkii markii gabagii isdhaafdhaa sidaafkii maxaa ka mid ahaa kaas anigu aan bilaabay عقل الله labaad كريسي waa fakisay raggalaa haddii isu gudna فقي كده وحما كان يسكيسي maya kamaaya raggalaa gabay
واكن هلكو يا هلكنا لك أنا من من لا سعرية هذا مرة تنكر بعشر أنا ما رأني maamaada yarta bahalkeeda oga yar iyo bulshahayada muxuu geliya Hilib.
Ah, waa midda ugu fiican
عمر بارقبت عمر waxay ku soo baxday waxay ku soo baxday ee, durwaagu habarta ka adag odaguna durwaaga ka adag habartuna odaga ka adag habarta ariga iyada la joogtay waa wareeleeda durwaabaa ka gelaya odagiibay u dhawaaqaysa odagiibaa durwaaga eryaaya gurigiibaa la imaanaya habartii odagii eryeysa ilaa habare odag ka adag Waa hebel weyn maamaad ugu daran weyn durwaa durwaagu habarta ka adag habartuna odaga ka adag odaguna durwaaga ka adag فهمتيه لأن من كان مركز فهمتيه ما ما أدري hadhowbaa hadhowbaa loo akrin doonaa casharada markii dib loogu laabo ما يهدر هنا خصلان بقى إلا ما يشر السد بقى كده عايز كمان ده اللي أبيسيو jacdu war horta adigu halkay ku dhalan
gaalkaal galkayaad ku dhalan sanadkii ma xusuusan kartaa
waxaa silkaygu yahay toddoba iyo soddon toddoba iyo lixdan sanadkaas intee jooga toddobaatan iyo sideed toddobaatan iyo sideed toddobaatan saddex baan
toddobaatan saddex markaan guuriyo waxaa soo xeraysa lixdan iyo toddobaad
lixdan iyo toddoba sanadku markaas muxuu ahaa
hadda waxaa jirtaa lixdan iyo toddoba soo macno haa sanadku waxa uu ahaa konton iyo sidii oo ruuxa kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii meelaha haa ka dhigan kun iyo sagaal boqol iyo waxaa weeye kun iyo sagaal boqol iyo kun iyo toban ah kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo iyo kow iyo toban toban Ah, kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo toban aarta aarta ah kow iyo toban Ah, kun iyo sagaal boqol iyo maanta toban.
halkaa ayaa ku dhalan shaqooyin maxaad qabatay
Baandaan ahaan.
baandadii baad haysay baandadii horta gabaye ma ka tirisa intaa lahayd Hadii la soo dhaafo.
ma ka haysaa adduunka lasoo dhaafaa la rabaa Waa soo Huh?
dhaaf- waa soo dhaaf.
ma ka haysaa Waa ka haynaa.
maxaa ka mid ah Waxaa ka mid ahaa- waxaa ka mid ahaa dabka maalintaan qaadanaa bidcad xoranayay.
maxay ku soo baxday waxaa noogu dartaa sheekada ka horeysa yarta ah Waxay ku- waxay ku soo baxday ee, dunyada waxaan ka hadlaayay ee, isticmaarkii yaan ka hadlaayay soomaalida markaas markaas
isticmaarkii yaan ka soo waa sheekiyey isticmaarkii yaan ka soo sheekiyey soomaali xaalkeedaan ka soo sheekiyey ee dhibaatadii la qabay baan ka soo sheekiyey sidii naloo radan jiray baan ka soo sheekiyey Ah, ma maqasho saasaa ka soo waa sheegay markaad baando qoratay markaa kruubkii waa soo dhaaftay kruubkii soo dhaaftay waa bugul hadhowtaa xornimo laisku dilay loo dunuuraciyo ninkii dowladnimo doonayo goobo maradaada derbiyada ka kaakaca har baa loo diyaariyaa waxay kuriyaba diidayeen waa dicifyada ee dabaadaadka eridayeen dowladaa jabaya dabaqyada rarkiis waxaan jira duurka loo eriyey dubaagii isii ay yahay dibad wareegaan dubay iyo hayiibayaan daadka soo galay dufaansideeda bumbada ugu dilaacsheen dawalka agoodoo la yidhi damiya xaalkaan iyana diida dahabki inay dib uga laabtaan digsi lama adan dawaatay qabteen dirisi dhaarliin dabka baxay dambaaburar iyo deganka sheekaaday diyuuraadka wadahayo dirita keenayo nafta duuban oo balari iyo danfurti hoose milyuunaad wixii lagu daleeya looga damca waayo daandaansigii waxaa lahaa dhulka reer yuruba amaashii cisoo deganhayo damcii beenaayo dacar kala qaraarabiyey diqiya waayo durfee dhulkoodi intii aad u dirireen nimankii koreeya haa durfee dhulkoodi intii aad u dirireen iminka inay soo degaan loo diyaariyahay duugooda soo haray xornimaha waa dabcahaya oo waxaa naftaba doonaya derajo mooyaane aan ku dayana waxadkale la ina daynayni daafaca nasaarada ilaah weyna derajayni haddii kale duladiyaan fadhiya dumarka liitooyi dumarka liito afartaas intaa wada biyey deen makayka rag ba aragta duul qafiyo dirita ma u sheeg afar kalena waa ii diyaar waana deeyahay dad u maqal dariishaani waa dahabka diisiin dahabkii shadi toban kun oo meleka dila haad ku dabaqleeyo ama uu waraabaha dibadeed daribta qaareero ama baqalyo duulaysa iyo daarku wadahaa ha ku daali wacadka dhan dowladda heliyo dulmiga iyo khayaanada haddaan la iska daynaynin oona madaya dhaaftaa u baxay dacal ku heshiinin ama culimo toor iyo niraga duuban maradood ha ku daali wacadka dhan dowladda heliyo Ah, haddii aan dukaanleyda qaban ama dilaaliinta amaan culmada la iska day soo radalaqsiiyo oo niman ameenka dibteeda daasoo lagu qowdo ha ku daali wacadka dhan dowladda heliyo shareecada kuwii daalaxsu diinta iyada ogey dulqafaar kuwii qaatiyo gaala diriraayey bilaalkii waktiga loo diro duurka eedaaday dambigay lahaayeen rabbaa duurtiyo qoree duubaan limaan iyo jannay dalka dhaha ayaana ku dayana wacad kale la ina deynay afartaas intaan wada diira deelna kay kaasi rag baa aragta doolqaf iyo dirita mawsheen afar kalena waa ii diyaar waana deeyahay dad u maqal daliishaana waa dahabsadii dabka maalintaan qaadana duud aad qoranayno maantan dagaalka u baxno dhab u dadaalayno dumarkii iyo carruurtii markii layga dacalbaaray dandaankiyo kookaan dhagax way dilidilaynaayey dusha iyo markii layga rari deegta dhabarkayga daqayahii oofaha markaan daala soco waaye darajiya ilaahay kama siin daaran jirsade dacadkii soo gaaray oo dib u xusuustaa in xagga halka laga doonayo diiday nabadgeel haa marigii la doortiyo kufrigu daawo ma lahayn jeeru dagaal culus u dhaca dulma saacidine ka dalaadha goorta xarbka soo diyaarsaday daruurka ilaahay dambadhigeed iyo dabadeed ganaaci dalkan laga rida dibika weynaayo inkastoo adduunyada dabca duugka tigi waa diraacan inta lagu kufnaa subax la duugaa dibna inaan la soo celinin daa'imka qoray qoonku usoo diray ilaah diidan dhamin nuux wax dhammu dacwoodun ha mara dariiqaane marka amarka loo soo degtay doonka suubsaday dul banaanla waa iyo kuwa daqa yidhaahdaan duufaantu waa koriyo daadka soo baxay dullaa cerada ilaah dama ku siiyaay dawladdu waxay fidhiyaan dunida taariikhi dayuuraadka dhan baa tabcay dayro samadaane haddii ay dabaaban lahayd cidima dayseeni dawladdu waxay fidhiyaan dunida taariikh haddii ay dabaaban lahayd cidima dayseeni dunta weliba meeshuu dugu durugsanayaan dulinayna saaraan xornimo uma aan baahneen dawalada ninkii dadka lagu dadarsanayaan dalka gala lagu isdaa laysku dirayaa sida arig door loo soo hora laysku digayaa hadda dhinac karka kii lagu dhuftaan dagal la siinayni dulmigii ka dhacayn halkaas laga dawooday diradirada odayaalada duulafa ahayn hadda xaata soo duugad oo soo daqahayaan dugaag barigu cunaya loo degelahayn waa kaas waraabaha dibari raba daribtiy calool degxsantina doofin iyo dubiyaag yaal gorgu dhagay hadulaya diirtay hilibkii dariiqi la soo mari lahaa loo degdegi waayo deegaanta geedaha ku taal laysu dacareeyey durtur lagu ogorayo duxa iyo ceele darabtoola iyo faafan baan dalab ku foofayni waxaa doolla laga eegayaa marakan duulaani dignin baa ka timid reerihii derisada ahaaye dabeelaha dhacaya cabsida dumarku oyaay meesha dagaalku ebiya uma dadaalaan diinta ilaahiyo sharciga kuma dagaal kuma dareeraan shidaanka duubsanayay darajo moodeeni gaal baa dalkeenni degaan loo dengelahayn ma dalaca walaalihii ninkii waran ku dooxaye daaftan cadowga ku jira waa kal diirsaday waxa daalimiintii dhigtaa loo durbaantumay dadku waa ikhwaan wada dhashee doonay nabadiisa dibidaan la kala maarmahay dacad ugu sheega aad ugu sheeg barwaalkaa jirta gabayga baando markaad qoratay madadi ka bacdi markaan ka ruqsaysay xisbiyada la asaasahay xisbiyada la asaasay baad gabaygaa tirta billaahi gabay fiican wey billaahi gabay fiican waxaan kuu marinayaa aa gabadha haatan aa godoy markii la qabtay godow markii la qabtay ma godoy markii la qabtay haye gabadha oo la yidhi gaala waa la hantiyey amxaare waa la hantiyey haye aan la ballamay oo aan la ballamahayo raggii dagaalka galay aan la ballamahayo gabadhaasaan kuu marinaya yes billaahi gabay fiican gabadhaasaan kuu marinaya haye
w wuxuu yidhi nebigiiba kuwii hayd u xigay nebi maxamed markuu maka ka haajiro madiine u haajiray ayaan gabadhaa kaaga bilaabahaya nebigaba kuwii hayd u xigay diida hadalkiisi madiine u haajiray markuu helay ishaartii ansaar baa waxay uga hortii meelal loo hoyana hablahow cayaarahayay oo hadiyad loo keeyey rasuulkii inuu yahay hubsade tiradu saaray hareeraha intii laga galay yaa loo himbaabacay magaalada halkuu degahayey yaa loogu howlgalay wax dhan buu hanuuninahayey ay horumar gaadheen halhaleen qurayshba dagaal howla soo tiray badar baa waxaa laysku helay hiirta waa beriye hubka iyo waxaa laysla dhacay kii lahayn jiray wax walbaba markii laga hantiyey hooga dabadheen habilla'a markii ugu ay hoos ka carareen harraad bay dhex ugu sii dhinteen habaqlahoodii rabbi baa u hidhinhayey ma ihwaysteen heshiis lagama yeesho kufrigu waa ku horayaay haadaan intuu ku gurido kaaga harayaay haddaad dhibata naantiina waa ku horkacayaay hayin buuba lama dhaansadiyo hama kala gooye burwaa horara reerkaaga waa laga horeeyaay hog abees lama seexda iyo had iyo waabee horseedkiiyo idaaradu tashiga way iska hubiyeen hindisaha waxay doonayeen inaan hagaagnaay hoosteenna cadowgii ku jiray lala heshiin waaye hubka qaada soomaalidai weydun hurubdaay hantidii iyo adduunyadana dhaqa hagar la'aan dhiira waxbayaan goday baa la helay loo himbaabici dagaalkii markaanu hortee hore u sii gaara harag iyo hawaa weeye kufriga aadu halakeeya hubka qiiqa iyo boobii hoosta kala raaca hareeraha marka ay baqdaan hoore boqontooda hilibka googoosa hawadiina yuu marin adduun goorta dulkiinna heshaan hadda ka hilaasha hodan iyo barwaaqeedu noqon haatan dabadeed webiyaal haraaciya hayaad ka hirqan doontaan beeraha hortii hore baxaad gebal helaysaan halgankii iyo dagaalkaani waa laba huraankii fulay baa halgaba meelni ragu horay naftiisii haweenkii iyo carruurtii iyo ka taga haadunka iyo xaaska hiliblaha iyo suuqtoogu iyo idin halmaansiini ha ka harina guul baa la helay waana la hubaay hawraarsan iyo diiday buu hadalku joogaay horarsan iyo diiday Iyo hadalku iyo hadalku joogay waa midda maanta
sax
waa qiiraya
labadii maya waxaad iigu qabataa labadii gabay oo kii markii hore aan ku bilaabayna musuq maasuqi maasuqi labadii akhrinta laba gabay oo fara badan wey labadaba waa kuu marinaya laba gabay oo
maana mid akhrintu labadaba waa ka tuuray haddaan doono.
haye
waxaanu belaayo dhega- dhegelama kaaga bilaaba dhagala ha maxaa ku keentay maxaa markaa waxaan ku intaada keen- gabayga waxaan ku keenay Ah.
nin kastoo soomaaliya wax kasta oo loo sameeyo oo lagu dhawaaqo waa kaamil maqli maayo ku dowladda soomaaliyeed meel la aamintay meeshii loo aaminay si kale noqday Ah, ama iibsaday ama la dhofo dal kale la aaminay ama xisaabtii lagu ogaado adigu Si wada u qagrasa.
waxaadun ka soo qaataa wax un laisku aaminayo inay jirin kii wax lagu aaminayo Ah, kii wax lagu aaminayo ma maqasho kaasuu yiri markaas wuxuu yidhi allow adyaa dhegelaay weli waa dawladda horaa weeye tahay gabagaan Ah.
allow yaa dhegelay weli waa dhalanteeda waxba kuuma dhammaanay dhanku fiirsan yidhaah dhuunigaan odhaniyo dharkii aan xiranay qaali baad ka dhigteen dhibaataana qabtaa baahi baana dhammaysay allow yaa dhagalay weli waa dhalanteeda waxba kuma dhammaana dhow firsi yidhaahda kaa dhaqaaq shicibkii ka dhammaa arladan amxaar baa u dhawqda dhadhamay keene allow yaa dhagalay weli waa dhalanteeda waxba kuma dhammaana dhow firsi yidhaahda sarahaa bisateen lacagteedu dhacdeen dahabkaad dhigateen jinni baa dhaxli doona idinkoo dhabri wey jinni waa ka dhaxay allow yaa dhagalay weli waa dhalanteeda waxba kuma dhammaana dhow firsi yidhaahda midkii meel la dhigaaba waxay dawladdu dhiibtay isagoo la dhaqaaqa dhoo xisaabtoo dhan ma keeno dhan kaluu la qabtaa allow yaa dhagale weli waa dhalateed waxba kuma dhamana dhafsa yidhaah dhafarweyne libaaxo micidiisu dhalaashay isagoo dhan dhabaaya hashiaan ka dhaqaajo dhanka buura koleed dirisyonka dhexdiisa dhiigga aan kaga daatay oo dhawaaqaysu baxaayey wax dhan bay dhicinaysa iyadoo dhasha maanta dhiilka aad ku lisaysa kaligaa dhamimata dhallaan baa naga baahnaa haddee dhaabneer hana idinkaa dhici doono allow yaa dhagalay weli waa dhalanteed waxba kuma dhamana dhafsa yidhaah dhulka waa garateen waa dhawaaqahaya dhankii aan u dhaqaaqnana gaal xun baa ka dhakoolan uun buu tiimbinaya dhaqdhaqaajinaya dhunkaal weeye wixii ismar ninkii dhadhashaa dadku waa u dhiba haddii dhaafa tiraada dhegta kaa maqli maayo allow yaa dhagalay weli waa dhalanteed waxba kuma dhamana dhofsa yidhaahda anna aan malab dhuuqaan dhacdiidka u seexday dhididuusani taaba dharku iyo u isqaami hadda meelan u dhoof dhawaaqayga dhegayso ama dhowqadsanow sida qaalmo dhowkaame ama geel dhugoteme aan dhaag dhaxal weyda waa waxaana dhacayn dhegala allow yaa dhagala weli waa dhalanteed waxba kuma dhamana dhofsa yidhaahda dowladdaanu dowladdaan ku dhibtoonnay wax dhan baan dhul sugay dhan kalaad u wadaa dhadhamaanu ka weyn allow yaa dhagali weli waa dhalanteed waxba kuma dhamana dhowkiisa yidhaah markaasaana lay xira aa wax dhan baan ka dhow- dhagartana rarkaysiiyo xumaanta la dhigaayo wax dhan baan ka dhawaaqaan dheg la ii dirigsiin waxaad soo dhintisaba ma ii soo dhigateen xabsi baad ii dhigteen dhegara allow yaa dhagalay weli waa dhalanteed waxba kuma dhammaanay dhowkiisa yidhaah
markii lagu xiro kadib baa intaa ugu xidhay hadda waxaan kuu sheegayaa dowladda tantoorada tani markay dhalan ballankaan la ballan waa anigu dowladda aan kula ballan oo giddi kasta inkiriisiyaa la ballan ayaan dee kuu gelinaya goorkaas waa inaad fagaari geyso waa ballan qaado waa ballan qaado ballankaasaan kuu gelinaya waaye heerka maanta ay taagantay heerkaan maalintii kula ballamay yaan kuu sheegaya
wuxuu yidhi gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow guulaystayaalow geediga wada gambalaaligii iyo geelii la dhici jiray koor lagama gooyo gacalkiiyo walaalka xabad lalama gaado arrinkaad u geyseen shicibkii u guuxiyey gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow gacantiin sarrayse guulaystayaalow geediga wada guulaystayaalow geediga wada goodkiiyo abeesada gungumihiinna cuni jira god baa lagu xabaaloo loo gargaari maayo siday noo garaayeen haddaa soo garwaaqsado midkii gacanta ii gala inaan gororsha mooyee dhiigobo ma siiyeen gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow gacantii sarrayse guulaystayaalow geediga wada gaajayna haysee gidigeenan dheragne gudintayyo yeembada garabkiinna saaro geedaha aan goyno oo gellayda iyo haruurkii dhulka aynu gelinoo malabkeenna guranee gargaar eebba weeye gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow gacantiin sarraysee guulaystayaalow guulaystayaalow geediga wada gaalkii xumaa iyo gumaystihii la eri meel ma ayan gaarine yaan layna gaadine goonyaha indheeya gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow gacantiin sarraysee guulaystayaalow geediga wadaay geediga wada garaadlaawayaalkii giigaynu joognay iyo kadan jiray dhulgidiyaalkii garaadlaawayaalkii giigaynu joognay iyo gadan jiray dhulkeennii gidi ma ay dhammaanin gabal baa dambeeyee gacantii gogmorartana gumudkaa dhaqaaqoo gonodii madayso gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow gacantiin sarraysee guulaystayaalow geediga wadaay geediga wada gaalada ha raacina yaan laydinkala gadan gidigii iswaansada gadaal dib ugu fiirsada gacantiinnu yeybiqi gaafaysi weeye gobonnimada dhuujiya gaafaysi weeye gobonnimada dhuujiya gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow gacantii sarraysay guulaystayaalow geediga wadaay sidii goos sidii goosawar sidii geel dhukaan galay ninaan soo godnaano marada isku giijini gobonnimo ma dhaliye shanta gabalo aan nahay kala geeyey cadowgii arrinkaad u goyseen weli ma shicibkii u guuxiyee meel ma aynu gaadhini hore aan u guuree isu geeya reeraha gidigii sareetiyo gaashaandhigii iyo geesiga siyaadow gacantiin sarraysay guulaystayaalow geediga wadaay taas waa ballankii waa ballankaan la ballama waana heerka maanta ay taagantaho gaaladii aan sheegaya kala ballamaayey baa kuwa raacay dowladda
sax wey waa jirtaa sidaa kala ballamaayey
سامع wuxuu yidhi
goorma ahayd horta waqtiga waxay ahayd adigu saddex bilood iyo markaas iyo dowladnimadaani lahay boqolada tan haysa waa kii berigii gaalada wixii la hadla waa kii la hiri jiray gaalkaana dacwo u qabna ama gaalkaana saas maya ninkii laga maqlo waa la hiri jiray waa dhow taariikhdan markaas soo dabagal wuxuu yidhi annagoo qarriba noo arrimo naga qaraaraata oo toban qabiil noqonnay wuxuu yidhi lama qoonsanayn yurub haddii qarab sameeyaan qofkal beena iyo labada fool caawinhayeen qawaaniin ninka kula hadla qiimo malahayn annagoo qarribano arrimi naga qaraaraafay oo toban qabiil noqonayo laysu qarab qaatay oo dhiiggu uu qubanaya qaraxbeebaadooda oo maydku uu quban yaho laysqalqalanaayo oo aan mar kala qaadanaa lagu qaboobayni oo aan qur-aankii la dhugin qirada yaasiin oo qaaliyaalkii guri lagu qadaysiiyey oo qarbigu maagayaha meetan inuu qaato waa tuu rayiiskii qurgo-ay waa qalle ilaahay milatariga qarabkii sitay iyo quursanahayeen ayagoo isqaybinahaya yaa qaabadkood galay milatariga qalabkii sitay quursanahayeen goortii la wada qaaday oo dhabu qashuuceen qalinkii la xoriye waxay qorar lahaayeen koonkii halaagsanhaya qurux ma yeeshaane iyaga isqarribay oo arlada waa qalaliyeen qawaaniin hadday waxu wadaan cidan ma qoonteen afartaas qiyaasi ee sidii qaalimo u sheegay sooma qareexadin intaan qaafka ka hekaatay afar kalena waa qirhayaa mida qallooconayna qaraabay ogow anigu waa soo qadimayaa hadday laba qabiil diridho oo qooni kala gaadho isnadoodu waa daadataa waana qubataay waa waxay talyaaniba qarribay qabiya faafaan qoorigusu weysbuu lahaa qaba ayaan siiyey iska danabka lagu soo qoqoysiyey tegey mursaliin qooqa dowlad buu galay iskasii qoran waa iyagii qaarba meeltay qoryahooda waa tii hadlaha qaadanahayeen qoryahooda waa tii hadlaha qaadanahayeen quumino ilaa habaale iyo hadal qiyaastiisa qur-aankaad arkaysaan waa qowlkii eebbahay kumanow rasuulkiina dhelin uunku qaayibay qabrigii la geliyaa haddeer loo qulqulayaay qiblo waxaa salaad looga dhigay qadarkii weeyaay qudubkaa la wada fiiriyaa qaali iyo sheekh hadda dunida nimanbaha qabsada taliya qaabiye oo wixii fircoon lagu qarribay qaylan soconayne nebigu khilaafuu lahaa qaba ayaantii oo ku xukumay baa ku dhumay kuusa maayade goorta afkala qaadiba looga qubay dhoobe qudradooda yoon kale inay wada qur waayeen urux ma leh adduunyadu haddaa qaab ufaaqidee qabraa ii dambeeya iyo xabaal laygu qariyaay allayla qur-aan ina dhegtaan ila qalloocnayn afartaa qiyaasi ee sidii qaalima u sheegay afar kalena waa qirhayaa mida qallooconayna qaraaba eego anigu waa soo qadinayahay qaar haddii u dumar ruux ma jira qaadi karayahay hadday qaraxdo maanyadu mar bay qooma dhumisaaye qodka meel ku da'ay geedaha iyo qurux u yeelahay qorraxda iyo daruuraha irkii qaabu marayaane quraanyadana kooba wada waa qulquliyaaye oodaha waxay ula baxdaan waa qabiilnime quwaddeeda soomaaliya waa kala qarsoonaya awal hore waxaa ina qarribay qoloqolayntii qoonkii yaraadaa sidii qoollo loo burin markii maalka laga qaybsada quna hadeecaan qosol kuma tegeen ilmada waa ka quda wataay qadar bay heleen hadda qiilo soo baxay qawaaniinta laysbarahayo yay ku qumanaayeen khudbaday aqroodaan sidii qaali iyo shiiqi qalbigaa heshiiyo waxbaan laysku qabanayne allow loo quwa waxaanu naha marakan qaaruun marakan qaaruun hadde ma aynu noqon hadda ka hor qaaruun tani waa kacaanka Waa kacaanka. Dhammaan- calankii calansaarkii lixdankii simcadda kiisa kii waa
waxba ka garan maayo sareeyo ma nusqaamow
anna hadda eriyo kiibaanu waajibaanu halmaama anna tana saarsana sii baan idhi anu Ah, isagaa yidhi anna markaasan tana tuursanataa muxuu ahaa dalla
gaalkii noo talinaaye tuugii waa nagu dhaafay tacabkiisa khasaariya tanna taag tanna tuug isagu waxa yidhi tanna saar tanna sii ee aniga saasay ahayd goboyaakaasoo dhan waaraan gaalkii noo talinaaye tuugii waa nagu dhaaf tacabkiisa khasaariya taliyow ma dhusqaanow tanna taag tanna tuug
hadaawi waxaan suugin waxaa tiri musuqmaasuqi waxaa ka tiriyey laba laba gabay mid waa kuu mariyey mid dhegala waa ii marisay war wax laga bixi kara intaan ka tiriyo maaha ee inta kooban ayaan kuu mariyey waxa iga teg waxa iga teg waxa iga teg waxa iga teg cadarda gabaga la yidhaaha kugu filan
igu gabaga cadarda la yidhaaho haddaan kuu mariyo gabay dambeba igana hayso gabay dambe anigu aan leeyahay waxba ku fali mayso cadarda haddaan kuu mariyo waaye gabagaas cadarda ah waqtigeedu ahaa wuxuu ahaa markii inaha jabraahim iyo abdirashiid dowladda ay hayeen oo cali iyo ministarka ahaayeen cali caliyow iyo cali wardiille iyo cali hadare iyo cali cusable iyo cali muude
wada caliyo markii la iyo noqdo caliyo Ah.
mama Ah.
adduunyada markaan ka soo sheekeynayay ah, cabdi iyo haddii toban calow carinkii loo dhiibay oo in cigaa lagu ceshiyey caricarayn joogto ceelkii irmaane haddii cidi kulaalayso inta kale haddii laga ceshaanka cadabtii weyni markii shicibka ciil wada qabto cirqu maasheen ashadaha wixii dhacahaya la cajabayo cid markii malayka ku yidhi cirka waa lagu guurahayaayo culimmadu jiri waa la degahaya cirkii baa la degay baan maqlay ciida ku guureen calaamada ilaahay haddaan caynkan laga deyno allayidha cadaabtu dhaha wuu ku cilbixina cadaadiisa idin haysatan la xajabayo khamradan dadkii gabal cabbaan layska celinayni casrigan cidida dheerle iyo camalka shaydaanka cawrada la qaawinhayan cala la saarayo xeebtaas la muujinahay aan la xajabayo dagaalka maanta dhacahaya iyo ku soo socotaa rudiyo dhulkeennii hadduu cadow ku faakeeyey haddii lagu coloobo arrada duridu ciirciirto cadni quuta mooye markii caana laga raado goorta colkee dhibixi cadalla weynaa cambihii iyo babaygaan haddaan cidiba haalayni nin calool ballaaray markuu caday ka dhuubna cashada wuxuu madanaya la cajabayo wala caawa joogta wala caawa joogta oflaha libaaxi hadduu colaha goolowday cadiintii iyo baruurtii hadduu cadad ka googoosto isagaan irtii boganin aan weli caloolaysan haddii ciidan xoogli iyo dhurwaa caasha lagu keeno col hore u dhexeeyeye haddii loo cagdhigi waya hayraadaha la buubsanahay aan la cajabayo gaaladu cirshiga waa tagnay iyo cid ugu faaneene carruurnimo ka weynaanay oo caaqilaan nahay xilmi iyo xadiis laguma arag caynkan oo kale eh cunnada dadka la jiidatay iyo cadan bannaanayn culimada sidaa waafaqda la xajabayo afartaa caddeeyey ee sida caalinma u sheegay eer onkoday sidiisii arlada caanma kaga yeelay yaan caawa lay qabanin waan cadarda-ayahay cadardada layi col hadduu ku galo oo ciddii ciidda lagu dhaafo oo cadow hareeraha ka yudsunaya jiirkaaga col hadduu ku galo col hadduu ku galo oo dhulkii ciidda lagu dhaafo oo cadow hareeraha kaedsunaya jiirkaaga oo laga calaacalahayo laga cabsoonayo oo caato lala daateeyo caysha la helaynin ma cayilo colaad iyo ninuu ciil ku daa'ihayso ciil weeye kaliga inaad coobaweynto dadka aduyo gaajo u goay inaad cawrtaha kaaga ro calafka qaarkiisa cagafta beeraha fasha iyo cuurka daba jooga sarahaan cirkaan lala filay iyo calanka laalaada tagsiyadatan kala cayna oo lagu cayaaraayo carab waa balaaye dadkii weydin calolshaaye cuqubul ilaahay laku ridi ma calfan doontaane waa laydin soo celi marsugu duul macaabuda maceerkaydgeeli waa ognahay ciidad gaadateen ciidad gaadateen cuqubada mar baa nala ka bixin ceega guridaane birayskiina cayrcayrsan jire cayn walba ogaaya calaa calaa kolombaydun dhigaan sidaa carruureed horta ma dhigtee dhigte afartaas caddeeye ee sida caalinma u sheegay curunkooday sidiisii arlada caanma kaga yeel yaan caawa lay qabanin waan cadarda'ayaa caad iyo nabruud waxaa ku dhacay are ilaaheeye nebiyada markay caasiyeen cudur xun loo keenya casho keliyaha lagu rogaa cidiina xaalayne caynkiinna oo kale tashiga waa cuslayn jiray canda dawlaan niman kastoo ciduma soo dooran soo dumarka caatada u goay caana kama nuugi soomaali maan camal lahayn cawru waayade waxa nala ku wada caayaya waa cidila'aane anaa lagala daal iyo waxay ku cilmi qaataane rabbiyo nacayshi inaan celinno mooyeen caqiba kuwa laga helaa waa cirka u tuure afartaa caddeeye ee sida caalinma u sheegay cir onkoday sidiisii arlada caanma kaga yeelay yaan caawa lay qabanin waan cadardaayahay kabta cayribta loo dhigahayo iyo caaraddiiyo fooda dharka caynba cayn loo xitay oo kaa cajabinaayo naag curatay oo naasiya rag cusbooraysay calooshaa la muujinayo caynka lagu gijay cayrada la qaawinahayo cala la saaray cusburka iyo diibkan wejiga lagu casaynayo ishiya hablaha guurayo soo cagdhigahayo catrayaha la wada koolikaligoyo caado laga yeeshay cadaabtaas la kala iibsadaan cidiina diide cadaabtaas la kala iibsado aan cidina diiday cilmigii kor loo doontay aan cidi ku faa'iidin gaal caali lagu sheegayo oo lagu cisaynayo culimmada la wada diiday oo ciid la wada jiifta ciiddaan lahaynoo dad kale lagu cashuuraayo caradaan la kala jiintay cadowga loo loogay abisagaa lagu daafacay ciidanka iyo xoogga suurtan ciriiriga gashay nala ku cayreeyey caruurteenna baahida darteed caata kici weydey ceelkaan irmaanaynay coodki naga oomay oo nala ka cayrinaya kacabatiin weydey cirkastana raggaan duulaya cagacadaantay arrasiibta nooyuudhoo ceega ayna haysta oo laga cabsanaya sharciga lagu cadaynayni calaamooyinkaan aragnay baan la cajabaynaayo inay cari ilaahay ku dhicin ka cabsan maayaan inaa lilaahi wa inaa afartaas caddeeye ee sida caalinma u sheegay ee onkoday sidiisii arlada caanma kaga yahay yaan caawa lee qabanin waa cadarda-aya cadrad gabara cadrad gabara oo quruxsan oo sida cadceedaane ceenada xariira iyo haddii calama loo yeelo cashadii walbeetaba haddii lala cayaaraayo cambarshaha hadday dhiibatay celina koo weydo andhuufayan garanay haddii caabil ku abuuro carradoo dhan oo laga bartay ceeba wow halis nin hadduu intuu caaliya cayna lama sheego cilmiga iyo xadiiska haddii laga ciraab qaato camal kale hadduu suubsado cunaya laaluuska cadaab iyo waxaa lagu ridaa meel ciriiriye inay care ilaahay ku dhicin iyagu noo sheegi cirkooda ay daruuraha hadduu ciidda ku ekeeyo caado iyo dadhoodii hadduu ceesha wada buxsho goortu cagaar soo baxsho coodka lagu fawsho caleendaaqa neefkii ahaan xaws ku miranayn adindisa waa naaquso caata wa u hadhis nin hadduu cid odagyeed yahay oo caaqil laga yeelo markay tala ciriiriga gasho caad ka bixi weydo cudur iyo hadduu caafimaad kala cadday waayo xaqnima in lagu sheegayo cayrawow halees ushaas ku dhammaatay
والله نقبل ريال طول يغير يغير يغير قبل كان قال هذا اللي هو بارح شو قرمان hadda حدث
quwaddi ilaahay baa la yidhi gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qarniga horetow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qoonka yoomal badanow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qumanow rasuulow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qaadiriyada iyo gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qur-aanka iyo xadiiskow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qalinka iyo looxow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin arda subca qaaday gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin masaakiin la quutay gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin hudiyada qutubiya gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin culimada la qaybshay gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin weliyada qarsoonow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin inta qarabka seetee gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin inta qarar taqaanay gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qabli xiyo raggiisow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin quluquul raggiisow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin quluquul raggiisow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qubadda iyo shiikhow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin qurux weysow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin sheekh nuur qabowow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin sheekh cali qusnayow gaalada ka qayb gala qoriyayan tuurin tundi soo qamaamow gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri inta qaylinaysa inta qoobka orday gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri qaranjada marooday gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri libaxyada wax qaado gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri areysada qariintay gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri maska qoorta dheer gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri qooleyda buubtay gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri quraanjiya aboorow gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri inta bahal wax qontay gaalada ka qayb galo qoriyeen tuuri qaadirow ilaahow baryanagu muqadisay godadkay qoteen iyo qargulbay ku soo dini dayuuraadka qaylshow qarxadow habuubina qoladii wax siisay qarni guura oo jaba qalinkiina socon waa ku khasaaray hiirkaa qoomameeya welidii
قالها كت gaalada ka qayb gala dagaalkeeda ها مسلم ودنو muslim oo dhan
قالها دقال كذا كغيب ويا دوشة دمرك قالها اسمه قالها ودن انت قالها مثلا عن حارة intana dhibaysaan ula jeedo.
انت النبي بيس آه.
kii aan waxna yeelayno annaga noo gacana noo gaal maaha نو قال ما آه.
آه، صح آه، صح kii annaga noo hilinhaya gaal noo maaha.
gaal waa jundi ilaahay وتندي آه.
لا ينصر jundiga ilaahay baaba la yidhi آه.
تندي إلى هو قال هذا ka qayb gala Haa. waa jundi ilaahay
تقسيم التقسيم هذا النسوء
kan gabayaa kaa dambeeyo isla dhacay walamuuna ka dhacay ما أعطونا واحد هنا
ماسوقي maxaan kaloo ka soo xusuusan karaa
tiriyada iyo cadarda labadaasaa kugu filan iigu dar iigu dar waxaagu intaasaa iiga intaasaa kugu filan uga kaar ugana kaartoomi karo
umar ibn ukra laakiin waa xusuusan intaas soo markaa xusuusanto
umari waa loo mari halkuu gashado halkuu gashado qalaabka gabadii laga tegey meeshuu gashado ninkuaana waxma dhaafin waxaa lagu marinayaa annaga qalluucan markii meel ku baabi'iyey oo gaaladu nagu baabi'isay amxaar nagu baabi'isay
sanadkee
hadeer dhow bay ahayd haddeer haa dagaalkii haddeer ah dagaalka intuusan bilaabin bil bay ka horreysay inuu ku baabay bil bay ka horreysay qalluucan baa la baabiyey dadkii oo dhan baa la baabiyey gabayga berigaas la soo dhiibay baan idiin tirinaya ayib
gabagaasaan kuu marinaya oo siyaad la soo geliyey oo dawladda la soo geliyey wuxuu yidhi gabagaas gabay waan ka tegey waayahan ama sageeraare wuxun baan isaga gaabiyey ee garan muu ayan xalay bogogtii dhacuurdada iigu soo gudayey kor haddii intii aan gilgilo gawda kaga yeeshay gacnaha la ii horiya sida guraabaad aan gufaaca waataan wax badan gaxsanaan jiray nin goboobay oo odaya